يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ
رِجَالٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَارُوا إلى نيل الشهادة يطمحون يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغرهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغرهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال الحمد لله ونعوده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magaciisa daahad mabilre jamaal xerow aadan kan walaalaha mujaahidiinta jibhada inkisaano mabilre muscab xerow aadan kan walaalaha seedinta inkisaano mabwa cazaam deegankeena mabwa mabilre bare bakaara oo kiyaala gobolka baa intaas kadibna insha allahu tacaala meelaana ka wajahna maybwa magaalada muqdisho gaar ahaan degmada cabdicasiis hararkayaala oo degan murtadiinta oo waliya dhaawaca oo mujaahidiinta dhaawacaan lishaano la kabaanayo biidin illaahi tabaaraka watacaala meelasana ku wajahnan biidin illaahi tabaaraka watacaala wali dhaawaca ka jira insha allahu tacaala inay ilaahi tabaaraka watacaala weydiisay galantay ilaahi tabaaraka watacaala ka cadaab meelana ku wajahnan haradaas waay oo degmada cabdicasiis ka yaallo biidin illaahi tabaaraka watacaala ilaahi tabaaraka watacaala ma weydiisaday wali murtadiin meelaka jar biidin illaahi tabaaraka watacaala in ilaahay tabaaraka watacaala gacmaana ka cadaa biidin illaahi tabaaraka watacaala n intaas kadibna amelid ilaahay tabaaraka watacaala iyo maanta nafare intuuna mayba amelid isiyaadoona galan ilaahay tabaaraka watacaalana aayadiisa sheeg ilaahay tabaaraka watacaala le wamin annaasi man yashri nafsahu bitigaa mardaatillaah wallahu ra-uufun bilcibaad ilaahay tabaaraka watacaala le rasuulka salawaatullahi wasalaamun calayhin leey aladiina yalquuna alqowma fi safi falaa yalfituuna wujuuhahum xataa yuqataruu walaa'ika yatarabaduuna fi lgurafi alulaa min aljanna yaa rasuulka salawaatullahi wasalaamun calayhi leey marka amaliditaana walana galaan ilaahay tabaaraka watacaala dartiis waay walana soonan ilaahay tabaaraka watacaala dartiis waay gaaladan oo maanta hanay duulin biidin illaahi tabaaraka watacaala mar una gambeys galaana masal mar una gaarana weydana ka dulqarahaana leh wala kalamin soona biidin illaahi tabaaraka watacaala amalidaasna intaasay dhaliday geeg muslimiinta mayba meelkastiyo ruuban weerarka gumaysadaa gabdhaha muslimaadkii habsi geliyeen ulmaaday habsi geliyeen biidin illaahi tabaaraka watacaala ununa taas ma ku hindiraana biidin illaahi tabaaraka watacaala kaalantaanuna qaadaan walana la dagaalamaynana mayba ay midaas way oo gaaladaas mujrimiinta madaan ah ilaahi tabaaraka watacaala usuu banaa amaraa biidin illaahi tabaaraka watacaala faqaatilu aimata alkufri innahum laa iimaana lahum ilaahi tabaaraka watacaala wasuulin leh biidin illaahi tabaaraka watacaala meeluna ka aran yaa ka beegsadaan biidin illaahi tabaaraka watacaala kaalantunina ni-eediina biidin illaahi tabaaraka watacaala antaas waay unadan soona mayba waa gaalada mujrimiinta madaxa walaan waay oo geeg roogto muqdisho biidin illaahi tabaaraka watacaala meelkastiyo degaano biidin illaahi tabaaraka watacaala kacida sidabaroon dhullay galaano irle bubo maanta biidin illaahi tabaaraka watacaala ilaahi tabaaraka watacaala ma weydiisaan in ilaahi tabaaraka watacaala gacmaana ka adaa marka ishtaroo biaayaati illaahi hamanan qaliilan alle ilaahay tabaaraka watacaala diintiyo may ka iibsadeen geega lacag yar oo maanta ilaahay tabaaraka watacaala kitaabshay ka iibsadeen hoyoo geega ilaahay tabaaraka watacaala diintiisi oo ku been meelana marka hore towbisheena hadda ilaahay tabaaraka watacaala diintiis isin towbisheen waytaan kitaabka ilaahay tabaaraka watacaala qaado waytaan rijaala aragaasan biidnillahi tabaaraka watacaala dhiigsho idhaansho diintin u dartay anbaab biidnillahi tabaaraka watacaala may kala fareen ugu daray biidnillahi tabaaraka watacaala dadka muslimiinta oo ilaahay tabaaraka watacaala geegi diintiyo laha ka duuli oo maanta gumaysugan socdo gaaladan bilaayadan iyo baktigan socdo oo maanta wadanka ha ka duuli una dagaalamayna dhagaa ku fiirsadahay mayba lahaa ilaahay tabaaraka watacaala ku obsado gaalada mayba walaayeena lafadahayti geeg may dilinimagaaliin lafadahayti mayba inta ilaahay tabaaraka watacaala diintiisuna ku banaan dastuurkiya iyo bilaadeedan iyo hukunta mayba lahadati muslimiinta ilaahay tabaaraka watacaala diintiisan gargaar ilaahay tabaaraka watacaala usuu bana amaray mayliya kutiba calaykum alqitaal wahuwa kurhun lakum wacasaa an takrahu shay-an wahuwa khayru lakum wacasaa an tuhibuu shay-an wahuwa sharun lakum wallaahu yaclamu antum laa taclamuun intuuna gaaladuna la dagaalan ilaahay tabaaraka watacaala dartiis una dagaalam geeg mayba waa kheyra nimeeto ma sharniga geeg un oo gaalada dhan la dagaalamaya nagumaysidaad wadanka haddana ninka koyd taas mayba shara nigata walaalayaal mayba siinlaa ilaahay tabaaraka watacaala diintiis gaariha ka duulay gaaladaas la dagaalam ilaahay tabaaraka watacaala aayadkan maygila infiru khafaafan wataqaal naftatagna ilaahay tabaaraka watacaala nasi meeliya ka gohasan ilaahay tabaaraka watacaala la eeg ilaahay tabaaraka watacaala mayli yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiiliillah ilaahay tabaaraka watacaala dartiis mad injihaada lisinir ma ilaahay tabaaraka watacaala dhulsiniisa dhajiidaan la ilaahay tabaaraka watacaala usuu baasaalnay walaalaha muslimiinta ogeegi jihaadka ugu fidi may bala ilaahay tabaaraka watacaala diintiisa lankooy arladan arla geegi la fadhimaa arla gaala qasahayd oo gabdhaha muslimaadka isagan rafaadayayd oo ulmaaday geegi hirahayd arla la fadhimaa biidnillahi tabaaraka watacaala ilaahay tabaaraka watacaala diintiis gargaara farinta kalena maybaan daray walaalaha mujaahidiinta marka koowaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal ilaahay tabaaraka watacaala diintiis gaaliha ka duuli galadaasna geegi dad kale oo meel kale an ku koyoomile una leewa dadka geegi diinta oo maanta duurka an gale walaalahayow ma basin la sabara ilaahay tabaaraka watacaala mayliya yaa ayu aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaqullaha laalakum tuflixuun wala una la sabarayn mayin gaalwa yeelaha wadankeennanka koyt ilaahay tabaaraka wataala horta marka kood meere yaa iyo ladiina aamanu isbiru sabar ilaahay tabaaraka wataala daacadiis i ka sabar maanta furunka idinka jartaan oo maanta isin duurka ka jartaan qabuubkan iyo kuleelkan iyo siinka dhigaa ka sabaro gaaladan la jir hiranaad ilaahay tabaaraka wataala usulna gaaladan la sabar tama yegi gaaladan yaa sabarahayd tamay ka sabarahayd naara ka sabarahayd famaa asbarahum cala annaar ilaahay tabaaraka wataala usuu bala rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh hadiis iyo kin sheegaa oo kheyrka barwaadan ku sheekayaa ee aayad ilaahay tabaaraka watacaala geegi sabarkan amarahayd gaal dhufhiiska jara oo mayba geega wal us naarmool kale usihiigsaan lahayn anuu sabar badanay biidnillaahi tabaaraka watacaala meel una rajayaan meel gaalkan usmaanta unsood wallaahi isku mid ma ah marka maybasinla walaalayaa sabaro biidnillaahi tabaaraka watacaala roondooyinka isan ka jirtaan oo maalin kasta haddana roondooyinka iyo habbadan wala isan lasinkridaa biidnillaahi tabaaraka watacaala marnanayn bareenay ka qabataan biidnillaahi tabaaraka watacaala hidafkii adan socotiina ay kiinku laba labeenay gaal oo maybaageeg hamliha qaaday iyo bilaayaha qaaday isuntikiley biidnillahi tabaaraka watacaala hidafkii aad lahayd maanta mayba ay koo dhacmanay biidnillahi tabaaraka watacaala maybasin dardaarmay sabara biidnillahi tabaaraka watacaala ilaahi tabaaraka watacaala diintiis halka sabra rabaad yowmin fii sabiilillaah khayr min addunya wamaa calayhi eera rasuulka salawaatullaahi wasalaamun caleyh farintandara walaalaha maktabka ishaadiinta geeg ilaahi tabaaraka watacaala dartiis ambay ilaahay tabaaraka watacaala diintiis koryeeleesha an socda biidn illaahi tabaaraka watacaala maybalaha walaalyaalo sabara sabaro biidn illaahi tabaaraka watacaala ilaahay tabaaraka watacaala dartiisna lan sabara geegi meeli una suruna umase amalkuna ku teegna mayba nafta unta in ilaahay tabaaraka watacaala dartiis una mayba geegi saahada qataarka ninjeyna ilaahay tabaaraka watacaala nama weydiisadaana ilaahay tabaaraka watacaala antaniiso amalka geegi meeli isan roogta ilaahay tabaaraka watacaala sinsheen walaalayaal umay basinlaa sabara nafku tagna ma ogaadayse ilaahay tabaaraka watacaala xilligii ilaahay tabaaraka watacaala aan qadaroole bahaas mayba lahaa gaaladan ama murtadiintan geegi awaanta in bilaadan isdaba socod mayba lahaa ilaahay tabaaraka watacaala diintiisan tobushaan ilaahay subxaana watacaala kitaaba diiyo ilaahay kitaabshii gaalo wala aysan gudan dastuurkan iyo baadirkan isan geegisin dawro hokuero may bala ilaahay tabaaraka watacaala diintiis gaado haddii isan geegi baadilkaas iyo calankaas humo isan geegi buluga isan dhigaytiin isan iska adkaytana gaalnimadii isan ka adkaystaan biidnilaahi tabaaraka watacaala rijaal oo maanta geegana ilaahay tabaaraka watacaala lakuma jajaal iyaasin ku wajahaan ilaahay tabaaraka watacaala taan usoo bindhilay wa inakahuu aymaanahum min bacdi cahdihim wadacanuu fii diinikum faqaatiluu aimata alkufri inahum laa aymaana lahum laanam mintahuun gaaladataan wallaahi geeg la dagaalmooshana ilaahay tabaaraka watacaala amarnaysa marna mugu ajisi doono biidni illaahi tabaaraka watacaala ilaahay tabaaraka watacaala baan amaray waqaatiluhum xataa laa takuuna fitna ilaahay tabaaraka watacaala usiinle diintitan intii wadanka muslimiinta oo intuu wadan u musinle biidni illaahi tabaaraka watacaala laa ilaaha ila allahu muhammada rasuulallah ku hukuma biidni illaahi tabaaraka watacaala hanii imaalan naftaano biyaan biidni illaahi tabaaraka watacaala gaalo walayaha wadoona marna makaraala nagdaan biidn illaahi tabaaraka watacaala ilaahi tabaaraka wataala una kelimadiis koran qaadan laa ilaaha ila allahu muhammadan rasuul una koran qaadan yageega dhammaadan biidn illaahi tabaaraka watacaala ilaahi tabaaraka wataala meera qaatu liladiina laa yuminuuna billah walaa bilyowmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuulahu walaa yadiinuuna diina alxaq min aladiina uutuu lkitaaba hataa yucdu ljizyat an yadi wahum saaqiruun qoydaa beemebalaha horta meylaanansooday anaasin ku tabi maybwa ilaahay kitaabshii ingirigaaroshiwa walaana kamaaqanan maybwa ilaahay subxaanahu watacaala kitaabshiiwa meel kalamasin kuku maaqimi geega ma igtiin intii wadanka gaalaha ka duuli oo geeg wale fadaasiya samaysadaa waalidiintii mayba lahaa ilaahay tabaaraka watacaala diintiis intii kornada tansooda mayba lahaa habarkii siyaadkii hobasin deer biidnilaahi tabaaraka watacaala sabar hooy mascaab sabare biidnilaahi tabaaraka watacaala wadadaana mayba wadadiian hamiin imaala anan sooday oo marbaana xaafad ana koanan nagdaa marka insha allahu tacaala mayla ku yaabaa haddii kadib intana nis arag ilaahay tabaaraka watacaala nama weyjeedaana kulankan dhabtee biidnilaahi tabaaraka watacaala jannatalfirdows alcaala ilaahay tabaaraka watacaala ka dhig hooy mayba kalaa sabar aabadin mayba kalaa sabar biidnilaahi tabaaraka watacaala ilaahay tabaaraka watacaala ma ogaadasaan oo xaqiiqiya geega rasuulka salawaatullahi wasalaamuna calayhi nin sheega qofkii shahiidka intiisan mayba toddobaatan helshay kumada wan shafaa gaado biidnilaahi tabaaraka watacaala dadkinka hore anan shafaa gaado inagdu doontan biidnilaahi tabaaraka watacaala mayba sinla sabara biidnilaahi tabaaraka watacaala ilaahay kitaabshii iyo sununna hamuma hamana biidnilaahi tabaaraka watacaala siisin amarana qaada biidnilaahi tabaaraka watacaala waajibaadka ilaahi tabaaraka watacaala siin saare iyo sunnadana hamamad biidnilaahi tabaaraka watacaala qaada ilaahay kitaabshiina ka toosanaada wadadaana wada oo sunno oo namahamad linka daydaayo mayba lahaa qabiilka ana ku dhalay guud ahaan maybaan dardaarmay ilaahay tabaaraka watacaala ogshadiis ilaahay tabaaraka watacaala diintiis maybwa gaaliyaa ka duulin aysiinba aragahaytaan walaalayaalo geege inti isan maybwaha meelaysan fadhiidana korlagaysan ku dhegin sitaan ma ah mayliin baahanya biidinlaahi tabaaraka watacaala diiginga dhaankin intiisan imbiidaan walaalayaalo mayba sinlaa ilaahay tabaaraka watacaala diintiis gaaliyaa ka duula ilaahayna amara siinsiyaa la dagaalamay biidinlaahi tabaaraka watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tanjiikum min cadaabin aliim ilaahay tabaaraka watacaala ganacsigoo ilaahay sheegaa oo cadaabka aliimka sinkuu badbaadasaan ilaahay tabaaraka watacaala tu'minuuna billaahi warasuuli wa tujaahiduun marka ikhwaani fillah ganacsigoo ilaahay tabaaraka watacaala sheegaa intaaso ilaahay tabaaraka watacaala koobsada ilaahay kitaabshii ingargaar ilaahay kitaabshii gaariha ka duule gaaladaas la dagaalama biidin illaahi tabaaraka watacaala intaasa sinla biidin illaahi tabaaraka watacaala رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون